halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo bartayada internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhammaantiinba waa sabti shan iyo tobanka nofembar sannadka laba kun siddeed iyo tobanka idaacadda waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaan aan idinku haynana waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo dowladda federaalka ugu baaqay inay sii dayso mukhtaar roobow sidoo kalena dib loo dhigo doorashada madaxtinimada maamulka koonfur galbeed guddiga doorashada koonfur galbeed ay dib u dhigaan doorashada madaxweynaha koonfur galbeed inta laga helayo jadawil xasiloon oo ku habboon qabashada doorashada doorasho xor iyo xalaala
waxaa kaloon idin haynaa amisom oo beenisay inay wax lug ah ku leedahay xarigga mukhtaar roobow iyadoo beesha caalamka ay walaac ka muujisay xiisadda ka taagan koonfur galbeed sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda jabuuti ama dalka jabuuti oo uu ka furmay madasha aragti wadaagga soomaalida oo ay soo qabanqaabisay maxadka daraasaadka iyo siyaasadda ee heritage
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
war-saxaafadeed ee goordhoweyd ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada maraykanku ku leeyahay afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu sheegay in iyaga oo talisku taageeraya dowladda federaalk ee soomaaliya ay sii wadeen oo dadaalada ay ku wiiqayaan kooxda al-shabaab islamarkaana ciidamada maraykanku ay deegaanka gandash ee ay ka fuliyeen weerar dhanka cirka ah oo ay ku beegsanayaan al-shabaab waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in duqaynta lagu dilay siddeed xubnood islamarkaana wax rayida aanay halkaasi waxba ku noqon sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi islamarkaana lagu sheegay in duqaynta loo fuliyey iyada oo si dhow loo kaashanaya dowladda federaalk ee soomaaliya si la waxyeeleeyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa al-shabaab islamarkaana culayska loogu kordhiyo shabakadda argagixisanaa waxaa kale oo lagu xusay warkan islamarkaana lagu yidhi annagoo garabsanayna soomaalida iyo xubnaha kale caalamka waa inaga go'an tahay inaan al-shabaab ka hor istaagno inay ka faa'iidaystaan meelaha ay ku dhuuntaan inay isu soo dhisaan islamarkaana ay dadka reer soomaaliya ka soo weeraraan kooxdu waxa ay adeegsadaan goobo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ah si ay uga soo hagaan weerarada argagixiso una xadaan gargaarka bini'aadamnimo sidoo kalena u cadaadiyaan dadka maxalliga ah si ay u maalgeliyaan howlgalladooda islamarkaana ay hoy ugu noqdaan argagixisada xag jirka
qaadi heer federaal ah ayaa sheegay in ceymiska caafimaadka maraykanka ee loo yaqaano obama care uu yahay mid aan dastuuri ahayn qaadi riid connor oo gobolka texas jooga ayaa jimcihii sheegay in wax ka beddelka sharciga ee ahaa in meesha laga saaray ganaaxii la duldhigayey dadka aan haysan ceymiska caafimaadka uu ka dhigayo guud ahaanba ceymiskaasi mid aan jirin go-aankan ayaa la filayaa in laisla aado maxkamadda sare ee dalkan maraykanka laakiin ceymiska caafimaad ee obama care ayaa sii jiri doona inta ay socoto howsha maxkamadda sare
dalalka maraykanka iyo kanada ayaa ballan qaaday in ay garsoor cadaalada heli doonto haweeney u dhalatay dalka shiinaha oo ka mid ah golaha fulinta ee mid ka mid a shirkadaha dhanka tiknolojiyadda ee shiinaha laga leeyahay taas oo bishan horraanteedii lagu xidhay dalka kanada wadahadal ay yeesheen ama ay ku yeesheen wasaaradda arrimaha dibadda jimcihii shalay ayaa wasiirada arrimaha dibadda iyo difaaca ee labadan dal ay ku muujiyeen sida ay uga midaysan yihiin arrintan xilli uu isa soo tarayo ismarinwaad diblomaasiyadeed oo u dhexeeya dalalka shiinaha iyo maraykanka iyadoo waddanka kanadana uu haatan dhexda ugu jiro wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kanada christia freeland ayaa dhankeeda difaacday xadhigan uu dalkeedu xidhay meng wanzu oo ahayd madaxa maaliyadda ee shirkadda hawaii iyadoo sheegtay inaanay xadhiggaasi ahayn mid siyaasadeed balse uu yahay arrin la xidhiidha dhanka sharciga
ra-iisul wasaaraha srilanka mahenda rajabaksa ayaa iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimo ee dalkaasi sabtida maanta ah wuxuu saxiixay warqadda istiqlaaladda ee ka tegista xafiiska taasoo ah tallaabo looga hortegayo in dalka srilanka uusan gelin xasilooni daro siyaasadeed iyo qalqal dhaqaale xiisasda siyaasadeed ayaa soo bilaabatay ki oktoobar kadib markii madaxweyne matribala sirisena uu xafiiska ka eriyey ra-iisul wasaarihiisii hore ee ranil wakramasin wuxuuna ku bedelay mahenda rajabaksa oo ah nin awood badan ku lahaa dalkaasi
galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaarhaya waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilowna haatan dhanka iyo muqdisho guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan ayaa dowladda soomaaliya ugu baaqay inay sii dayso mukhtaar roobow oo uu sheegay in aan si sharciga waafaqsanayn lagu xidhay ama si aan sharciga waafaqsanayn lagu xidhay guddoomiye mursal wuxuu ku baaqay in dib loo dhigo doorashada madaxtinimada koonfur galbeed dhinaca kalena guddoomiyaha ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay ka hor istaagayso xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee doonayay in ay ku booqdaan guriga uu degan yahay hadalkan ayaa uu ku sheegay shir jira iyadoo uu ku qabtay xarunta uu ka degan yahay magaalada muqdisho waxaana warbixintan nooga soo diyaariyey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle gudoomiye maxamed mursal ayaa ugu horreyntaasi u diray dadkii ku dhintay baydhabo kaasuu ku jira xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka maamulkaasi waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada baydhabo labadii maalmood ee lasoo dhaafay oo ay ku naf waayeen dad badan oo uu ka mid yahay xildhibaan cabdisakoor yacquub oo ahaa guddoomiyaha guddiga amniga ee golaha wakiilada koonfur galbeed
guddoomiye maxamed mursal ayaa sheegay in mukhtaar ruwa xaq u leeyahay inuu u ordo xilka madaxtinimada koonfur galbeed sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muwaatin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la dooran karo waxna dooran karo mukhtaar roobowna waa muwaatin soomaaliyeed oo buuxiyey shuruudaha loogu baahan yahay musharaxnimadiisa sida ay caddeeyeen guddiga doorashooyinka koonfur galbeed oo guddoonsiiyey shahaado caddaynaysa inuu u tartami karo doorashada koonfur galbeed dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qofna lama xiri karo xarigga loo geysta mukhtaar row ayuu ku sheegay guddoomiye maxamed mursal inuu yahay mid sharciga baalmarsan xarig aan sharciga waafaqsanayn awoodda dawladda marna looma isticmaali karo meelka dhac dhanka ah karaamada iyo xuquuqda aadanaha waxaa nasiib darro ah in dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed uu ka dhasho qabashadii mukhtaar roobow oo loo soo xiray oo loo soo xiray si baalmarsan sharciga maadaama aan amar maxkamadeed lagu soo qaban guddiga doorashada koonfur galbeed ayuu ugu yeeray inay dib u dhigaan doorashada inta xal laga helayo in guddiga doorashada koonfur galbeed ay dib u dhigaan doorashada madaxweynaha koonfur galbeed inta laga helayo jadawil xasiloon oo ku habboon qabashada doorashada doorasho xur iyo xalaala in kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed uu ka shaqeeyo dejinta iyo qancinta shacabka iyo dib u soo celinta kala dambaynta guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal ayaa ugu yeera xukuumadda inay joojiso xanibaada ay saaraysa xildhibaanada golaha loona ogolaado dhaqdhaqaaqooda sidaasi oo kale waxaan xukuumadda ugu baaqayaa xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin dhaqdhaqaaqooda xur inuu noqdo baryahan dambe waxaa bilaabatay in xildhibaanada loo diido deegaanka aniga aan deganayo inay u soo gudbaan waxaan leenahay arrinkaasi arrin wanaagsan maaha baarlamaanka xor ayuu ka yahay golaha fulinta wuu ka madax bannaan yahay waxaan leenahay xukuumadda waa inay ilaalisaa sharciga waddanka u yaalla dastuurka waa inay ilaalisaa loo oggolaada xildhibaanada xor inay u noqdaan dhaqdhaqaaqooda gudoomiye maxamed mursal ayaa mar kale carabka ku adkeeyey madax bannaanida baarlamaanka inay tahay mid dastuuri ah horta xalka xal mucjizaa ma aha marka ay isu furan yihiin xildhibaanada oo sida horta aad la socotaanba qodobka sagaashan iyo labaad ee dastuurka kumeel gaarka ah wuxuu u oggolaanayaa sagaashan iyo laba xildhibaan oo golaha shacabka ka mid ah inay mooshin keeni karaan mooshinka inuu saxan yahay iyo inuu qaldan yahay iyo in mooshinkaasi laga hadlo wakhtiguu u baahan yahay marka sidaa daraaddeed annaga waxaan rabnaa xaqay u leeyihiin xildhibaanada inay mooshin keeni karaan mooshinkana wuxuu ka mid yahay shaqada baarlamaanku ka mid yahay waxaan u baahannahay marka haddii la helo annaga ka baarlamaan ahaan diyaar uma nihin instituushanada dawladda oo hadda shaqaynaya inay dhibaato gaarto ma rabno laakiin fii nafsi alwaqta ma ogolin in lagu tunto shuruucda waddanka waxaan ka hadlayna waxaa waaye madax bannaanida baarlamaanka uu leeyahay in la ilaaliyo dastuurkaan ka hadlaynaa shaqaaqooyinkii maalmihii lasoo dhaafa ka dhacay magaalada baydhabo waxaa ka dhashay khasaaris ku jira dhimashihii dhaawac waxaana ka taasiiyey howlgalka midowda africa amisom iyo saaxiibada soomaaliya taageera beesha caalamka welise dowladda soomaaliya si cad kagama hadlin khasaaraha dhimashihii dhaawaca ka dhashay magaalada baydhabo taasoo salka ku haysay xarigga sheekh mukhtaar rubow cali oo mansuur oo dowladda soomaaliya soo xirtay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kalena magaalada baydhabo weli waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay xarigga abuumansuur booliiska ayaa lagu soo waramayaa inay dad badan maanta u xireen qalalaasaha ka socda magaalada darteed mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa ugu baaqay dadka inay isdejiyaan wararkii ugu dambeeyey ayaa haddaba jaamac buulle jaamac waxa uu ka waraystay waryaheena magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh jaamacad baad u mahadsan tahay inkastoo saakay jawiga magaalada uu ku bilowday jawi dibadbax ama mudaaharaadyo ka dhacay xasrad ka tirsan magaalada baydhabo haddana galabnimadan maanta jawiga waa uu degan yahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay laakiin aroornimadii saakay jawiga magaalada wuxuu ahaa mid kacsan oo magaalada waxaa ka jira mudaaharaadyo oo dadka magaalada xaasado kala duwan ay ka sameynayeen ciidamada militariga dowladda federaalka ayaa iyo ciidamada booliska ayaa mudaharaadyadaasi iswartaag ku sameeyey oo dadkii mudaharaadyada sameynayay keliyeeyey isla markaana wadooyin fara badan oo xirnaa magaaladana furay waxaad markaa noo sheegtaa catoosh dadkii haddii la kala eriyey ma wax xarig ahaa jiro mise waxa uun la joojiyey mudaharaadkoodii baa la is hortaagay dadweyne aada u fara badan ayaa lasoo xiray oo ilaa laba boqol dad ka badan ayaa lasoo xiray oo saldhiga magaalada baydhabo lagu soo xiray banaanka saldhiga oo dhan ayay dadka ku wada sugan yihiin dadkii mudaharaadyada loo soo xiray waxaana haatan saraakiil ay xaqiijiyeen in wixii da-doodu ay ka yar tahay shan iyo toban sano inta aan maqribnimadan la gaarin xorriyadooda dib loo siinayo laakiin la haynayo wixii ka weyn shan iyo toban sano ka weyn la haynayo dadkaasi maanta loo soo xiray dibadbaxyada ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale wasiirka amniga iyo qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada booliska iyo militariga oo iyaguna shir jira isku qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxa ay sheegeen in ammaanka magaalada baydhabo haatan uu aada u hagaagsan yahay isla markaana la xakiyey mudaharaadyadii ka jiray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxay ku baaqeen inay dadka isdejiyaan oo ay ciidamada amniga kala shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxay sidoo kale muujiyeen in mudaharaadyadan dhacaya ee rabshadaha wato ay suurtagal tahay in ay kusoo dhuuntaan dad ka shaqeyn kara falal amni darro ugu dambeyntii doorashadii koonfur galbeed iyada hadalhaynteeda ma dib baa loo dhigay afar maalmood ayaa ka dhiman waktigii loo ilaamiyey markii hore guddiga doorashada dhowaan waxa ay soo saareen jadwalkoodii waxayna sheegeen in doorashada aanan maalin lagu darin oo sagaal iyo tobanka bishan ay dhacayso doorashada xilka madaxweynaha ee koonfur galbeed soomaaliya maalinta berito oo waxaa la qorsheynayaa in khudbooyinkii ay bilowdaan musharaxiinta ay jeedin lahaayeen qaar ka mid a musharaxiinta ayaa maalinta berito ay jeedinayo khudbooyinkooda ku aadan musharaxnimadooda
aad ayuu mahadsan yahay waryaheena magaalada baydhaba mukhtaar maxamed catoosh oo u warramayey jaamac buulle jaamac oo jooga washington dhinaca kalena dhegaystayaal howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ku sugan ee la yidhaahdo amison ayaa iyaguna maanta ka hadlay xiisadda ka taagan koonfur galbeed war-saxaafadeed ka soo baxay wakiilka gaarka ee midooda afrika ambasador francisco mediera ayaa lagu sheegay in ciidamada amisom aanay wax lug ah ku lahayn xadhiggii mukhtaar roobo abuumansuur iyo weliba soo gudbintiisa magaalada muqdisho loo soo gudbiyey beesha caalamka ayaa iyaduna war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegeen in ay ka walaacsan yihiin xiisadda ka taageen koonfur galbeed waxaanay ku baaqeen in la taageero habka lagu heshiiyey ee doorashada in la filaya halkaasi inay ka dhacdo
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a markana jabuuti magaalada jabuuti waxaa maanta sanadkii labaad ka furmay madasha aragti wadaagga soomaalida oo ay soo qabanqaabisay machadka daraasaadka siyaasadda heritage madashan ayaa waxaa kasoo qayb galay soomaali ka badan boqol iyo konton qof oo isugu jira siyaasiyiin iyo weliba aqoon-yahano ka kala socda geeska afrika iyo daafaha dunida warbixintan waxaa jabuuti kasoo diray warbixintan waxaa jabuuti kasoo dirtay sagal siciid faaraxa shirkan hay-adda heritage oo ah kii labaad ee ka dhaca dalka jabuuti waxaa furay maanta wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dalka jabuuti muumin axmed sheikh waxa uuna ka hadlay muhiimadda uu shirkani degmada u leeyahay rajaynaynaa in geeska afrika iyo gaar ahaan soomaalida inuu danahooga farta la saari doono maadaama ay smeeshan iskugu timiday boqol iyo konton aqoon-yahan dadkii soomaalida ugu farfarcoonaa waxaan ka rajaynaynaa de inay maskaxdooda xafuujiyaan inay maskaxdooda tuujiyaan ay wax soomaalida dhammaanteedba u dana ka soo baxaan gudoomiyaha golaha sare ee heritage cabdikariin xasan jaamac ayaa v o e da u sharaxay waxyaabaha ay qabato hay-addan heritage heritage waxay jirtaa iminka lix sano waxay ka shaqaysaa cilmi baarista si ay u saamayso siyaasadaha dalka ka jira ama policieska dalka ka jira waxay runtii soo saartaa warbixinno ku aadan arrimaha ka taagan dalka waxay soo jeedisaa xalal iyadoo ku kaashanaysa cilmi baaris waxay qabataa fadhiyo labadii biloodba mar la qabto oo dadka siyaasiyiinta iyo dadka waxgaradka akademiga iyo dadka maaragtay bacmushtarka ah culimmada laysugu yeedho lagala tisto war dhibkana ka jira dalkii maxay idinla tahay oo si maaragtay qooto dheer looga hadlo kadibna waxay ka soo saaraan talooyin ay leeyihiin sidaa iyo sidaas bay ku habboon tahay hala yeelo agaasimaha heritage cabdirashiid khaliif xaashi ayaa sheegay inuu yahay shirkani mid soomaalida geyiga ee geeska afrika degto ay ku kala war qaadanayso
war helaaba tala hela horta shirku waa bilow maanta wuxuu maalintii koowaad weeye waxaan u yeernay khubaro soomaalidii etoobiyan u yeernay wasiirro ku jira professors ka mid yihiin soomaalidii kenya u yeernay khubaro xildhibaano soomaalida soomaaliya soomaalida somalilan joogtay soomaalidii qurbaha ilaa china ilaa australia ilaa california aan uga yeernay marka waxay u badan tahay marka xogta dhan miiska la soo saaro oo meelaha aan ka dabacsannahay iyo meelaha wax nooga toosan yihiin la arko shaki igama jiro in la garan doono fursadaha aan haysanno waddada loo mari karo iyo culeysyada jira iyo meelaha laga elduufi karo iyo sida looga bixi karo marka waa hubaa marka talaadada la gaaro in fikrad fiican guud laga haysan doono waddada soomaali u furan annaguna heritage ahaan waxaan diyaar u nahay xogta aan ka kororsanno halkan iyo caqliga iyo inta aan soo diyaarinno intaan isku biirino inaan daraasa ka soo saarno haddii rabbi idmo waxaa looga hadlayaa wadamada khaliijka looga hadlayaa oo gobolka geeska afrika ay ganaha isa surteen saamaynta ay ku leeyihiin hadda ninkii rofesorka hadlay doctor afyare wuxuu sheegay in wadan kasta wuxuu markaas micno ku fadhiyo oo ama dekada ha haysto ama ciidan ha haysto ama amniga adduunka kaalin ha uga jiro ama tira ha haysto wadan nin walba ceesaan kasta nin walba wuxuu ceelka keenaa ceesaan walba nin walba ceesaantiisu ceelka keenaa marka dowladuhu isku wada mid mid ma ahan xataa soomaalida kenya iyo soomaalida etoobiya siyaabo kale dib wuxu saameynayaan somalilan sibay howlahooda u wadataa soomaalida kale marka waxaan loo baahan yahay in talada la badiyo aan mugdina lagu socon iyo caadifo oo la xisaabtamo markii la guurahayana ogaal lagu guuro markii la degahayana ogaal lagu dego safiirka jabuuti ee soomaaliya mudane aadan xasan aadan balolo oo shirkan ka mid ahaa qabanqaabiyayaashiisa ayaa ka hadlay kaalinta dowladda jabuuti ay ku leedahay isu keenidda aqoon-yahanada waad og tahay jabuuti waxa ay caado lahayd madaxweyne ismaaciil cumarna uu runtii tusaale u noqday dhiirigelinta aqoon-yahanka iyo aqoonta xataa shirarkii nabadaynta oo la qaban jiray waxa mar walba laga horraysiin jiray shir aqoon-yahan ah oo u iftiimiya waddada maaragtaan ay habboon tahay in la maro haddana yacni aqoon-yahanka meeshan ku shiraya talooyinka ka soo baxaya waxaa ka faa'iidaysan doona dowladaha dadka soomaalida ay ku nool yihiin siyaasiyiinta ka taliya iyo ganacsatada maaragtaane kuwa hoggaamiya waayo arrimaha laga hadlaya dhaqaalaha ku jira nabadda iyo maaragtaane amnigaa ku jira waxaa ku jira maaragtaane arrimo siyaasadeed kuwa bulsho wax walba geeska afrika ayaa maaragtaane dee yaa lagaga hadlaya sidoo kale dadka shirkan maraykanka uga soo safray waxaa ka mid ahayd brofeor hodan siciid oo iyaduna v o e da uga warantay aragtideeda shirka runtii dareenkayga guud waa dareen fiican waxaad moodaa in la isugu yeedhay soomaaliya dadkii wax ka qaban lahaa ama ha noqoto siyaasiyiin ama ha noqoto maaragtay cilmi baadhayaal aqoonyahan dumarku iyo dumar iyo ragba marka waxay la tahay waa dareen aad u wanaagsan sanadkii horena waan ka qayb galay sanadkana alxamdulilah ilaahay waa ii sahlay inaan kasoo qayb galo waxaan aaminsanahay madalaha sidan oo kale ah ee looga xaajoonayo iyadoo maskax furan iyo maan furan loo adeegsanayo in la badiyo waayo inkastoo ay bateen haddana ay wixii ka soo baxana ay noqdaan wax wax ku oola oo markaa la taabageliyo marka aad bay u fiican tahay waan soo dhoweynayaa dad badan badan badan haddaa waxaan siliintanoo maskaxa ay leedahay soomaaliya malaa waa wakhtigii laga fikeri lahaa in wax badan la sixi lahaa
waa hagaaga dhegaystayaal waxaa warbixintaana nooga soo dirtay dalka jabuuti wariyahayaga sagaal siciida faaraxa markana kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxay noo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
toddobaadkan wararka ugu waaweyn ee soomaaliya waxaa ka mid ahaa ciidamo etoobiyaan ah ayaa magaalada baydhabo waxa ay ka xidheen mukhtaar ruuba abu mansuur oo ka mid ah musharaxiintii u taagnayd madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xarigiisa kadib waxaa magaalada baydhabo ka dhacay oo ilaayo hadda ka tagan rabshado sababay in dad ka badan toban ruux ay ku dhintaan tiro kalena ay ku dhaawacmaan magaalada ayaa kala xidhantay waxaana dadweyne ka xaraysan xarigga mukhtaar ruubow abuumansuur oo markii dambe magaalada muqdisho loo soo wareejiyey laguna wareejiyey ciidamada nabad sugidda ee nisa ayaa waxa ay ka sameeyeen dadkaasi bannaanbaxyada gudaha magaalada baydhabo waxayna ay ku baaqayaan in la soo daayo mukhtaar ruubow abuumansuur haddaba qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa dhinaca kale waxaa magaalada muqdisho ka taagan xiisadda baarlamaanka dhexdiisa ee ku aadan mooshinkii laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay ku eedeeyeen arrimo dhowr ah oo ay ka midka yihiin inuu ku xadgudbay shuruucda waddanka u degsan gudoomiyihii baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ka guuray xarunta villa soomaaliya ee magaalada muqdisho kadib markii sida xildhibaanada qaar ay sheegeen inay soo booqdaan xubnaha baarlamaanka soomaaliya islamar ahaantaasina ku kalliftay inuu u guuro mid ka mid a hoteelada magaalada muqdisho ku yaala war qoraal ah oo soo saaray maxamed mursal ayaa waxa uu ku sheegay in mooshinka laga keenay madaxweynaha uu sharci yahay islamar ahaantaasina laga doodi doono iyadoo dhinaca kale xogayaha baarlamaanka cabdikariin buux uu sheegay inuu jabay mooshinka laga keenay madaxweynaha maadaama sida uu sheegay ay ka laabteen xubno markii hore la tilmaamay inay mooshinka ku jireen siyaasiyiin iyo waxgarad kale ayaa ugu baaqaya madaxda dowladda soomaaliya inay khilaafaadyadooda wadahadal ku dhammeeyaan dadkaasi waxaa ka mid ah cabdulaahi axmed cadow oo ah diblomaasi sare horena u ahaa safiirkii soomaaliya ee maraykanka saddex jeerna u tartamay xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa v o a toddobaadkan u sheegay in dhinacyadu ugu baaqayo inay wadahadlaan oo dastuurkana lagu dhaqmo adeer waxa weeye waa muxuu ahaa caadi in maaragtay madaxdu isqabato waa caadi weeye oo ay maarata siyaasadda isku qabato laakiin waxaa muhiima waxa weeye in wax walbaba nabad iyo xasilooni muxuu aha degan in lagu xaliyo xal lama waayahayo haddii maaragtay muxua maskaxdu fiyowdahay marka anugu waxaan ku talinahay waxa weeye kow sharci baa yaala dastuur baa yaala in maaragtay muxuu ahaa sharciga iyo dastuurka in la isticmaalo aan la isticmaalin muxuu ahaa xamaasad iyo maarata labalakaal idaa aan la isticmaalin labada qoloba anugu waxaan usoo jeedinaya waxa weeye dalka idinkaa maanta ma madaxka baarlamaanka iyo muxuu ahaa maamulkaba dalka iyagaa madax ka ah idinkaa ummadda matala marka ummadda waxay idinku leedahay xaq bay idinku leedahay inaad nabad iyo deganaan aada ku maamushaan marka arrimaha idinka dhexeeya kuma ku maareeya maaragtay muxuu aha si nabada oo degan maskax fayow leh niyad fiican leh oo markaa muxuu aha sharciga waafaqsan madaxda sare madaxda sare waa inay ka shaqaysaa sidii nabad iyo xasilooni lagu xallin lahaa arrimaha siyaasadeed ee maanta cakira waxaan maaragta un la soo qaylaya waxa weeye war dalkii faraha yuusu ka baxeen war yaan dagaal bilaabanin war maaragtay muxuu ahaa dantanada ma aha in dib loo noqdo wixii maarata lagu jiray madaxda sare waxaan ku boorinayaa waxa weeye hadda ishaysa waxa weeye usoo noqda xasilooni iyo maskax kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi axmed cadow danjirihii hore ee soomaaliya maraykanka horena xilka madaxtinimada dhowr jeer u tartamay toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho booqday madaxweynaha dalka eritreya siyaasa fawarki hal habeen ayuu ku beriyey gudaha magaalada muqdisho sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya labada madaxweyne ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo siyaasa fawarki ayaa ku heshiiyey in la ballaariyo iskaashiga ku aadan arrimaha ganacsiga maalgashiga iyo xidhiirka tooska ee labada shacab soomaaliya iyo eritreya hore ayaa dalalka etoobiya eritreya iyo soomaaliya waxa ay u siixdeen heshiis iskaashi inuu dhex maro waa tahay aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad horedhaca barnaamijkaba aad ku maqlayseen magaalada baydhabo waxaa ka taagan rabshado sababay dhimasho iyo dhaawac kadib markii ciidamada etoobiya oo ka mid a kuwa nabadilaalinta midooda afrika ee soomaaliya jooga ay magaalada ka xireen mukhtaar roobow abuumansuur oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ee doorashadeeda la qorshaynayo inay dhacdo sagaaliyo tobanka bishan aynu ku guda jirno ee disembar markii taa ay dhacday kadib ayaa rabshadaha magaalada baydhabo ka dhacay waxa ay sababeen inay dhintaan dad ka badan toban ruux rabshadaha ka aroorsan magaalada baydhabo iyo xarigga mukhtaar roobow oo markii dambe lagu soo wareejiyey magaalada muqdisho sida aynu wararku ku helayno laguna wareejiyey ciidamada nabad sugidda ee nisa ayaan barnaamijkan ku qaadaa dhigi doonaa saameynta ay ku yeelan karayso geedi socodka nabadeed ee waddanka soomaaliya iyo arrimaha dibudhiska dowladnimada waddanka soomaaliya waxaa arrimahaas ila qaadaa dhigaya maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxamed xarigga mukhtaar roobow iyo rabshadaha ka dhacay magaalada baydhaba maxaa lagu fasiri karaa maadsantaha jamaal adiga dhegeystayaasha v o eda runtii arrinta baydhaba ka dhacday waa arrin dadka soomaalida ay aada ugu naxeen oo ay soo dhaweynayn waktigan maxaa yeelay saa og tahay soomaaliya waxay hadda ay isku diyaarinaysaa inay gasho degnaansho deganaanshiyo siyaasadeed iyo mid amni iyo mid dhaqaale arrintaana hadda waxay qeyb ka ahayd in dadka soomaalida loo gacan haatiyo looguna baaqi inay nabadda qaataan hogaamiyaal badan oo siyaasadda soomaaliya kusoo biirayeen uu kamid ahaa dabcan in asaga la qabtana ama iyadoo dadkii shacabkii reer koonfur galbeed u taagan yihiinna waxay noqotay arrin dadka aysan jeclaysan oo dhibaato amni iyo mid yacni kalsooni darro abuureyso waa tahay wasaaradda amniga dowladda soomaaliya war ay soo saartay ayay mukhtaar roobow ku eedeysay inuu ku xadgudbay heshiisyadii hore loola gaaray iyadoo sidoo kale sheegtay inuu si qarsoodi usoo gelay magaalada baydhabo ciidan arrintaasina ay u sabeeyeen inay xiraan marka waxa dhacayana waad ujeeda magaalada baydhabo didwaxyada ka dhacaya sidee baa arrimahan lagu xallin karayaa baad leedahay marka ugu dambeyntii horta waxay ahayd in marka koowaad laga fiirsado yani hogaamiye shacbiyad leh way dhibaato badan tahay in lagu degdego xaditaankiisa si iyadoo aan si taxadir looga fikirin arrintanna dabcan waxaa looga gudbi karaa waxay tahay in marka hore dawladdu ay xorriyadiisa ay dib u siiso mukhtaar inay u ogolaato xaquuqdiisii inuu u tartami karo in yacni dad xasiliya sida odayaasha dhaqanka caaqiliinta gobolka iyo siyaasiyiinta gobolka soo jeedo ay ay ay u diyaariso inay dejiyaan magaalada baydhabo ama gobolkan koonfur galbeed si xasiloonida iyo amniga dib ugu soo laabto dad badanaa dhintay dhibaato badanaa dhacday marka si waxaas loo soo gabagabeeyo dabcan dawladda waxaa hadda ila tahay in dadka shacabka mar walba la ilaaliyo waxa ayaga rabitaankooda iyo waxa ay raadinayaan kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada isagoo magaalada muqdisho jooga ayuu barnaamijka marti ugu ahaa intaas ayaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulanto dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan iyo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka markana kusoo dhowaada barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo daadihinaya caashe ibraahim iyo ibraahim daandurey
kusoo dhowaada dhegaystayaal mar kale barnaamijkeena heesaha lahaa eehambalyada iyo heesaha ibraahimo toddobaadkan dhambaalada way fara badan yihiin waxaa kaaga sii daran farabadnaanshaha waxaa usii dheer in dhambaalada dhegaystayaasha ay soo dirsadeen magacyada iyo dadka ku jiray aad u fara badan yihiin marka bal haddii magacyo afartan ama konton aad aragto ibrahim horta maxaa samaysaa mar hore inaad noo sheegtay ahayd he biyaad soo qaadan lahayd fusto biyahaan soo qaadan lahayn
waxaa halkan hambalyo ka diraya baa layidhi cumar cali xarbi xareed cali xarbi cabdirasaaq cali xarbi waa dhammaan ilmo cali xarbi xasan baa ku jira cabdulaahi wuu ku jiraa xuseen aamiino xaliimo cabdiyo iyo sidoo kale sacdiyo iyo muraayad ruqiyo dhammaantood waa ima- waa ilmo cali xarbi waxaa kaloo ku jira aabe suge aadan iyo dhool suge aadan iyo xaliimo suge aadan iyo cabdi suge aadan iyaguna waa dhammaan ilmo suge aadan siciida ku jira faadima ku jirta ayaan iyo sidoo kale cabdishariif xareed cali xarbi iyo fartuun xareed cali xali fartuun xareed cali xarbi iyo sidoo kale xamdi suge aadan aan ku daro dhowrka qof ee haray waa cabdulaahi dubbad sharmaarke haataan dhammaystira ubax suge aadan iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke iyo qodhob bulle madluun baa la yiri iyo saciid xasan falley iyo dhuuxe ibraahim faarax iyo dhammaan dad kale oo fara badan baa la yiri oon halkan lagu soo koobi karin waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan axmed suge aadan iyo hodan cabdi yare aadan oo arooskoodu ka dhacay magaalada beled xaawo taariikhdu markay ahayd hadda lix baa lasoo qoray labayo toban markaa ma bishii juun labayo tobankeediba mise waa bisha labayo tobnaad disembar lixdeedii marka waxaa loo soo qoray eber lix labayo toban laba kun sideed iyo toban waxaan u malaynayaa in soomaaliya ay usoo qoraan bishan disembar lixdeeda in laga wado waxayna ku aqalgaleen baa la yidhi magaalada baardheere waxaan dhammaanteen leenahay bay yidhahdeen noqda kuwii isku waaro obad khayr qaban kala hela aamiin dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo cali tuuxow iyo hooyo aamina cali tuuxow iyo hooyo nadiifo nageeye cali maxamed yuusuf cabdulle iyo cabdikariim yuusuf cabdulle dhool yuusuf cabdulle falastiin yuusuf cabdulle rayaan yuusuf cabdulle farxiye cabdulle aadan shamso cabdulle aadan iyo waxa ay yidhaahdeen cabdi xuseen cabdulle iyo daa'uud xuseen cabdulle iyo liibaan xuseen cabdulle iyo ismaaciil xuseen cabdulle iyo dhammaanba reer xuseen cabdulle iyo reer negeye waxayna tahniyad gaarsiinayaan ismaaciil cali iyo waxay yidhahdeen farxi yuusuf cabdulle oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada warta nabadda ducaduna waa xaggiina leeyihiin arooskaas waxaan ugu ducaynaynaa inay bashbashi barwaaqo iyo nolol arooskooda ay kala kulmaan anigana amiin ayaan raacinayaa ibraahim ow bal heesta ugu horreysa barnaamijkana noo soo qabo dhowl bari garba kugu dambaysa heestaas dholbari ka muuqda dhan loo nageeya mataasaa yaa salaam waa waayo waayo fanaanka waxaa ku luuqeynaya maxamed axmed kuluc
Lord, go, I can know.
bari iyo codkii maxamed axmed kul waxaan intaas kaga gudubno dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe nuur isaaq ibraahim iyo hooyo xabiibo maxamed axmed xasan nuur isaaq ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda maxamed nuur isaaq ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda cabdulaahi nuur isaaq ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda muxubo nuur isaaq ibraahim seegeeda iyo caruurtooda iyo bashiir nuur isaaq ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda daqare nuur isaaq ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamuud nuur isaaq ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda iyo bilaad nuur isaaq ibraahim seegeeda iyo caruurtooda iyo kalsoon nuur isaaq ibraahim iyo deeqo nuur isaaq ibraahim da'aamino iyo caruurteeda iyo habaryar faadumo iyo caruurteeda iyo habaryar abshiro iyo caruurteeda iyo hooyo maryan maxamed cadow abti cali maxamuud nuur iyo xaaskiisa iyo caruurtooda abtiyaal cabdirisaaq maxamuud nuur xaaskiisa iyo caruurtooda iyo ismaaciil maxamuud nuur xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdulaahi maxamed xasan xaaskiisa iyo caruurtooda habaryaro salaado maxamed xasan sahro maxamed xasan nasteexo maxamed xasan iyo xaliimo macluw xuseen dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna taaniid kaliya laaba gaarsiinayaan cali nuur isaaq iyo xamdi maxamed xasan oo arooskood uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya oo ay leeyihiin arooskiina waa idiin ducaynaynaa eebbaheedin kale sii ubad qayr qaba assalaamu calaykum caasha iyo daanduraya ayaa dhambaalkan uu ku bilowday waxaana haba yidhaahdeen nimcaan jaamac maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed iyo cali aadan qadar saleebaan maxamed siciid iyo cali maxamed iyo shiine cali maxamed iyo suleekha aadan maxamed iyo maxamed cali caalin xuseen maxamed guuleed iyo ugaas xasan bashiir siciid ha ka tegana bay yidhahdeen maxamed ciise maxamed iyo dhammaanba reer maxamed diriye waxa ay jecel yihiin iyagoo kala jooga dunida daafeeda inay halkan hambalyo ka gaarsiiyaan hoodo saleebaan maxamed iyo maxamuud aadan oo gabar ay u dhalatay burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa caashcuud gabadhaasi ku dhalatay burco waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga midii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta dhambaalkan soo qabanayana assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dadka dirayana waxaa ugu horeeya aabe cabdulqaadir cabdi nuur waxau ku magac dheeryahay luunge iyo hooyo jamiile maxamed macalin ayeeyo barni maxamed waxay ku magac dheer tahay maamo barey iyo eedo uunsan cabdi nuur waa magac igu cusub laakiin aad u qurux badan eedo uunsan baa layidhi iyo cabdiraxmaan maxamed macalin iyo firdowse maxamed macalin suleymaan maxamed macalin iidle cabdulqaadir cabdinuur iyo cabdisalaan cabdulqaadir cabdinuur jamaal cabdulqaadir cabdinuur waxau ku magac dheeryahay dalaay iyo sidoo kale nuurto cabdulqaadir cabdinuur iyo asxaabta qaaliga ah baa layidhi oo kale ah mukhtaar daahir dhurre bakar cali buulle cabdulaahi maxamed macalin cabdiraxmaan cabdinuur oo madaale lagu naaneyso iyo maxamed sokor mursal maxamed macalin xuseen iyo cabdijabaar cabdirasaaq gees dheere iyo maxamed kuule macalin iyo asxaab kaloo fara badan dhammaantood waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniid aroos oo farxad leh u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah baa layidhi faraska iyo geenyada waa tahay magacyadii aawe waa farxaan cabdulqaadir cabdinuur iyo daahiro macalin mukhtaar oo arooskoodu ka dhacay magaalo madaxda gobolka baay baa layidhi ee baydhabo jannaay gaar ahaan baa layidhi xaafadda wadajir waxaan leenaha bay idhahdeen isku waara ubad khayr qabana rabbi ha idinkala siiyo anigan waxaan raacinayaa aamin heesta kale aan dhegaystayaashaana u soo qabanana caasho waa heesta halkudhigeedu yahay quruxleyda koonka waaba hees igu cusube koonka oo dhan tii ugu quruxda badan maa laleeyahy adaasaa iska dhaadhiciimiya quruxleyda koonka
waxaa ku luqayaa cabdicasiis iskalaaji kulkaan rabitaanka gurka kashaydiyo geliy yamaanka ada keligaaga yaanka kasbaday ubaxyada jacaylka kolkaan rabitaanka gurka ka shaydiyo geli yamaanka ada keligaaga yaanka kasbaday ubaxyada jacaylka adaa quruxlayda koonkaada ujeerugu mudan nilwadka karahamana dher haweenka adaa quruxlayda koonkaada ujeerugu mudan nilwadka karahamana dher haweenka intaan kadbanayno guurka ku kaydi caashaqeenna beerkaaga kasoolidaadiyo xaqdhuurka ka fiic qalbigiyo oo dareenka ku kori ku kori ku kori ku kori xiisaha jacaylka intaan kadbanayno guurka ku kaydi caashaqeenna beerka kalsoonidaadiyo xaqdhowrka dhafiici qalbigiyo oo dareenka ku kori ku kori ku kori ku kori xiisaha jacaylka kurbada iyo laabka adoonka nafti ku hawayda jiifka sidii kaarkiyo xanuunka adala ka bada jacaylka kurbada iyo laabka adoonka nafti ku hawayda jiifka sidii kaarkiyo xanuunka adala ka bada jacaylka kalgacalkeen iyo heshiiskaaga la kowsaday bareesamadka kolqura kama saaro maanka kalgacalkeen iyo heshiiskaaga la kowsaday bareesamadka kolqura kama saaro maanka intaan kadbanayno guurka ku kaydi caashaqeenna beerkaaga kalsoonidaadiyo xaqdhuurka ka fiic qalbigiyo oo dareenka ku kori ku kori ku kori ku kori xiisaha jacaylka intaan kadbanayno guurka ku kaydi caashaqeenna beerka kalsoonidaadiyo xaqdhowrka ka fiic qalbigiyo oo dareenka ku kori ku kori ku kori ku kori xiisaha jacaylka intaan kadbanayno guurka ku kaydi caashaqeenna beerka kalsoonidaadiyo xaqdhowrka ka fiic qalbigiyo oo dareenka
quruxleyda koonka ah iyo codkii cabdicasiis iskaalaaji haddaantaasi kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan ku noqonanaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo raxiimo cabdulaahi iyo aabe raage bootaan sadiiq raage bootaan zakariya raage bootaan suheyl raage bootaan iyo kowsar raage bootaan cumar raage bootaan sahal raage bootaan nuur cabdiqadar qorile shuuke aadan gurey iyo sacdiya muuse bilkax waxaana ay taanii jecel yihiin inay gaarsiiyaan faa'isa raaga bootaan iyo saygeeda deeq ismaaciil sheekh oo gabari ay ugu dhalatay gobolka mudug gaalkacyo ducada iyo magacbixintuna waa xaggiina ay leeyihiin gabadhaana bal raacase caasho magaceena waa laga rabaa magaca waalidkaan u daynaynaa laakiin waxaan ugu duceynaya gabadhaasi ilaahay uu ka dhiga midii soo weynaatay soo barbaarta ee wax wanaagsanna dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba u tarta dhambaalkan aan hayo haddaan soo qabtana waa tahaniyad dhalasho waxaana dadka diraya ugu horeeya aabe sulaymaan maxamed macalin iyo marwadiisa hooyo siciido isaaq maxamed iyo caruurteeda oo kale ah baa layidhi shukur suleymaan maxamed macalin iyo odaygeeda iyo gabadheeda iyo sidoo kale hani suleymaan maxamed macalin iyo caruurteeda iyo odaygeeda maxamed suleymaan maxamed macalin iyo nimco suleymaan maxamed macalin iyo yaasmiin suleymaan maxamed iyo zakariya suleymaan maxamed iyo waxaa kaloo ku jira dhambaalka waxaa loo soo qoray sidii loox qur-aan lagu qoraya ibrahino macaad salebaan maxamed macalin iyo dhammaan reer salebaan maxamed macalin hooyo xabiiba maxamed macalin iyo asxaab kaloo fara badan dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin ee hawada u marinayaan iyagoo isku duuban waa dhammaan reer suleymaan maxamed macalin iyo reer cali xasan taaniyadana waxaa loo dirayaa cabdulaahi cali xasan iyo xamdi suleymaan maxamed macalin oo mataano wiil iyo gabar ah ay ugu dhasheen degmada baardheere ee gobolka gedo taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishan labiyo tobnaad ee disembar ee sanadka laba kun sideed iyo toban waxaan leenaha bay idhaahdeen kuwii dalkooda dadkooda iyo diintooda anfaca allaha ka dhigo reer v o idinkana soo duceeya waa tahay idinkaa duceeye annaguna aamiintaanu ku darayna waa tahay dhankii heesaha ayaan ku dhoqonaynaa ibraahimna waxaan soo qabanayaa hees halkudhegeedu yahay xilo waxaa ku luuqeynaya fanaanka saciid xasan axmed sicitoom
xilo heestaan kudhibyad ahaa iyo siciid tom haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada waxaa dhambaalkan uu noogu yimid ayayo xasno geedi xaayow iyo hooyo khayro indhoy iyo adeer sheekh cabdi casiis sheekh cabdi iyo eedooyin marya sheekh cabdi iyo cijaabo sheekh cabdi iyo faatima sheekh cabdi iyo muuse sheekh maxamuud muuse furdug iyo waxa ay yidhaahdeen axmed sheekh maxamuud iyo ibraahim sheekh maxamuud iyo ismaaciil sheekh maxamuud iyo axmed abuukar cali khaliif iyo axmed sheekh maxamuud axmed cire xaaskiisa iyo caruurtooda ibraahim sheekh cabdicasiis iyo waxaa yidhahdeen ismaaciil sheekh cabdicasiis iyo axmed abuukar cali khaliif xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xaliimo sheekh maxamuud saygeeda iyo caruurtooda iyo nuurto sheekh maxamuud iyo caruurteeda seynab sheekh maxamuud seegeeda iyo caruurteeda caasho maxamed maxamuud seegeeda iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen abaayo nuurto sheekh cabdicasiis bashiir macalin cabdulle xaaskiisa iyo caruurtooda ismaaciil cabdulaahi xasan siidow cabdulaahi xasan iyo maxamed cabdulaahi xasan iyo daahiro maxamed xaashi iyo siciide maxamed xaashi saygeeda iyo caruurtooda iyo raxma cabdulaahi xasan saygeeda iyo caruurtooda iyo kowsar cabdulaahi xasan saygeeda iyo caruurtooda rafiico cabdulaahi xasan shukri shariif xasan iyo bahjo maxamed xaashi dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana jecel yihiin inay taani dhalasho gaarsiiyaan cabdikariim sheekh maxamuud iyo hibo mahad cumar oo gabar ay ugu dhalatay mozambique magaalada pemba dacaduna waa xaggiina ay leeyihiin gabadhaasi ku dhalatay dalka mozambique waxaan leenahay soo weynow noqo tii dadkeeda iyo waalidkeeda wax tarta dhambaaladii ugu dambeeyey ayaan guda gelaynaa dhambaalkan waan idin salaadnay ayaa lagu soo bilaabay daadihiyaasha sharafta leh qaaliga ah waa taad baad mahadsantihiin marka xiga waa layiri annagaoo kale ah abikar macalin axmed macalin xuseen macalin axmed iyo macalin daahir macalin axmed faadime axmed haajiro macalin axmed cismaan mukhtaar cabdirasaaq sheekh maxamed iyo asxaab kaloo gooni ah baa layiri oo kale ah cabdi maxamed nuur oo madaale ku magac dheer iyo bakar cali buulle oo ku magac dheer isna dabaraaw iyo mukhtaar daahir dhuurre waxau ku magac dheeryahay antaarow iyo kamaal cabdirasaaq iyo asxaab kaloo fara badan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ka mid a waxay tahniid dhalasho u dirayaan maxamed macalin axmed oo ku magac dheer maxamed dheere iyo daahire axmed oo uu lagu dhashay gobolka baay xaafadda wadajir baa layiri waxaana loo bixiyey cabdirasaaq maxamed macalin axmed waxaan leenahay soo weyno waa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba waxu tara aamiin waa tahay waxaa noo baaqaya dhammaanba reer xaaji axmed daahir iyo waxaay yidhaahdeen reer xaaji cumar carabi iyo reer maxamuud xaaji axmed daahir qujufey sahro qujufey farxiyo qujufey xasan qujufey cabdinuur qujufey cabdinaasir qujufey iyo waxay yidhaahdeen dhammaan asxaabta waxaana jecel yihiin inay tahneyd kal iyo laaba gaarsiiyaan maxamed mawliid xaaji cumar iyo fahmo xuseen oo wiil ugu dhashay degmada jaalaksi ee gobolka hiiraan wiilkaas oo loo bixiyey cumar maxamed waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiinna wiilkaasi loo bixiyey cumar maxamed mawliid waxaan leenahay noqo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisaba waxtara anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinaceyga ibraahimna waxauu naga soo gaaray bashiir sheekh ibraahim cabdinuur sheekh ibraahim waa dhammaan ilmo sheekh ibraahim waxaana ku jira cabdiwaxaab cabdiraxmaan cabdulqaadir maxamuud khatra faadumo ruquyo nimco dhammaantood waa ilmo sheekh ibraahim waxaa kaloo dhambaalkan ku jira maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan sheekh xasan iyo sidoo kale maxamed sheekh xasan iyo faadumo sheekh xasan waa faadimo zahra sheekh xasan iyo suleekha sheekh xasan iyo hinda o maxamed nuur iyo sidoo kale waa cabdulaahi cadowe mawliid iyo maxamed macalin barkhadle iyo faadimo cabdulaahi yuusuf iyo ugu dambeyntii xabiibo sheekh cabdulaahi dhammaantood waxay kala joogaan qaaradaha adduunka oo dhan baa layiri waxaanay halkan tahaniyad farxad la uga dirayaan lamaanaha iscaalmude baa layiri ee kale ah mudane maxamed nuur sheekh ibraahim cabdi mursal iyo marwadiisa marwarooda suldaan maxamed jirac baa layiri oo arooskoodu ka dhacay magaalada raaso waxaana ay leeyihiin isku waaro obad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin waxaan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa iridhima ibraahino westan waxaa ku luuqeynaya fanaanka xasan aadan weliba waa heesihii sida wanaagsan loo garaacay dointayaale dad badan baan filaya inay aada uga heli doonaan iyada ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeena xiisaa lahaa ee hambalyadii heesaha ay wadajirdu kugu soo jeedinayeen ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud intaan mar kale hawada ku kulmi doonno haddii aan la idmo waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkaasaana u dambeeyey idaacaddeeda galabnimo ee halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo cabdixakiin maxamed shuruuca iyo weliba soo saaristii bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o e idin leh tan iyo toddobada fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Gene Randall.